galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab talaada ah bisha juun waa laba iyo toban sanadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo heshiis kala seexday kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen singabuur
maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag indhaheennu waa ay furan yihiin laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo gaar ahaan arrintan oo kale waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo waraysi gaar ah siiyey idaacaddan v o a
runtii waa qof shakhsiyad fiican waana nin maad badan waa nin maskax badan islamarkaana waa nin si fiican u yaqaano wadaxaajoodka waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyey laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha gargaarka oo bilaabay in ay ka baxaan magaalada dekedda leh ee xudayda ee dalka yemen iyadoo baqdin laga qabo duulaan xooggan oo ay ku qaadaan isbahaysiga uu maraykanku horkacayo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida heshiis ay talaadadii kula saexdeen dalka singabuur maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu mar kale xaqiijiyey in uu gacanta kuuriya ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyeerka madaxweyne trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna ballan qaaday kuuriyada waqooyi inay u yaboohi doonaan damaanad qaad amni ah heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata gacanka kuuriya ayna xidhiirka labada dal xoojin lahayn
qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda aasiya iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolkaasi kadib kulan taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ah dalka singabuur ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha kuuriyada koofureed moon j in oo loo tiriyo ninka waddada u xaaray kulanka trump iyo kim ayaa sheegay inuu aada ugu rajo wen yahay hubka dhigista nucleerka pyuntyan iyo in ay nabad ka islaaxda gacanka kuuriya wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wan yi ayaa wariyaashu u sheegay in shiinuhu uu rajaynayo in wadahadallada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah usoo gebagabayn doonaan dagaalka kuuriya ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abe oo isna ka mid ah hogaamiyayaasha gobolka ee ka falceliyay kulankii trump iyo kim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay ku naalan doonto mustaqbal ifaya haddii ay kusoo toosto wadada haddii ay ku toosto tubta wanaagsan wasiir ku-xigeenka dalka ruushka sergey rayabkof ayaa isna sheegay in mooska ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskani
maleeshiyaadka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weeraray magaalada kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday weerarkaasi ka dhacay magaalada kohistan ee gobolka faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan labaiyo toban ka mid a ciidamada afghanistan halka saddex iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ka hor inta aanay magaalada la wareegin maleeshiyaadka taalibaan afhayeenka dowladda ee gobolkaasi ayaa sheegay una sheegay v o e da in ciidamada afghanistan ay isaga baxeen magaalada kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara rayidka dhanka kalena ciidamada afghanistan waxa ay rasaas isu wedaarsanayeen maleeshiyaadka taalibaan iyagoo isku wedaarsaday saldhig boolis oo ku yaala moqor oo deegaan colaadeed ah oo ku yaala bartamaha bariga xiga ee gobolka ghazni
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraada ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee z t e ee dalka shiinaha ilaa ay shirkaddan ka bixinayso ganaax la duldhigay oo gaaraya hal bilyan oo dollar maraykanka ayaa shirkaddan ku eedeeyey inay samaysay xadgudubyo la xidhiidha heshiisyo ganacsi war ka soo baxay waaxda ganacsiga maraykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne trump aanan xayiraada laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso z t e lacagta ganaaxa ah ee la dul saaray shirkadan ayaa lagu eedeeyey in ay ku xadgudubtay cunaqabatayn uu maraykanka saaray dalalka kuuriyada waqooyi iyo iiraan
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa heshiis taariikhiga ku kala seexday dalka singabuur kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen heshiiskan taariikhiga ah ayuu hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku sheegay in ay ka go-an tahay inuu baabi'iyo barnaamijka nukliyarka ee dalkiisa halka madaxweynaha maraykanka donald trump uu kuuriyada waqooyi siiyey damaanad qaad dhinaca nabadgelyada ah heshiiskan iyo waxa ku jira iyo waxay labada hogaamiye ka yidhaahdeen waxaa warbixintan nooga diyaariyey waryaheena maxamed colaad xasan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu haatan haysto fursad uu ku horumarin karo nolosha dadka kuuriyada waqooyi islamarkaana uu nabad waarta ugu soo dabaali karo gacanka kuuriya heshiiska taariikhiga ah ee ay ku kala saxiixdeen talaadada maanta ah waddanka singabuur ayuu master kim ku xaqiijiyey in si aan leexleexad lahayn ay uga go-an tahay fulinta iyo dhammaystirka qorshe gacanka kuuriya looga dhigayo meel ka caagan hubka nukleerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhinaciisa saxiixay in si nabadgelyo ah iskaashi iyo waxwadaqabsi ay ula yeelanayaan kuuriyada waqooyi lana dhammaynayo colaadda hadaladii donald trumpna waxaa ka mid ahaa
maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag indhaheennu waa ay furan yihiin laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo gaar ahaan arrintan oo kale waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor waxay ahayd mushkiladda gacanka kuuriya in la xalliyo sannado badan ka hor laakiin hadda ayaan xallinaynaa trump waxa uu sheegay in maraykanku uu doonayo in kuuriyada waqooyi uu hubka nukleerka ah ka dhigo waxaa kaloo uu ku dhawaaqay tanaasul uu sameeyey maraykanka oo ah in maraykanku uu joojinayo wuxuu ugu yeeray dholatus milatari oo dhaqaalo badan uu ku baxayo oo maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay sanad walba sameeyaan arrintaasi ayaa muddo sannado ah waxaa u ololeynayay shiinaha oo u arka dhoolatuska mid halis ku ah ammaankiisa iyo ammaanka gobolka guud ahaan trump ayaa sheegay in kim jong un uu u sheegay in goobta ay kuuriyada waqooyi ku tijaabiso gantaalada xambaara madaxyada nukleerka la burburinayo goorsii horreysay labada waddan waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqaynayaan dadaallo nabad waarta loogu soo celinayo gacanka kuuriya abuurista xiriir cusub oo ay yeeshaan iyo in la helo haraadiga maxaabiistii dagaal iyo xubnaha militari ee lagu waayey dagaalkii gacanka kuuriya labada dhinac waxay sidoo kale ballan qaadeen inay yeeshaan wadaxaajoodyo lagu fulinayo heshiiskan isagoo hadlayay afka ingiriisigana looga turjumayay markii ay heshiiska saxiixayeen ayuu kim jong un hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxa uu sheegay in isbeddel uu soo socdo
waxaanu yeelannay kulan taariikhi ah waxaanu ku dhownahay in wixii hore ee taariikhda gale aanan dib u eegin waxaana saxiixaynaa heshiiskan taariikhiga ah dunidu waxay arki doontaa isbeddel weyn labaduba trump iyo kim waxay isu muujiyeen sida midbakan kale uu uga abaalcelinayo kulankan taariikhda galay trump ayaa sheegay in kim uu ku casuumay booqasho aqalka cad ee maraykanka uu ku yimaado waxaa sidoo kale uu u mahadceliyey hogaamiyaasha shiinaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed qaybta ay ka qaateen dadaalka loogu jiro nabadeynta gacanka kuuriya dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeya ayaa sheegay in cunaqabataynada saaran kuuriyada waqooyi ay sii saaraan doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in kuuriyada waqooyi ay ka tanaasushay oo ay ka taqallustay barnaamijkeeda nukleerka isagoo intaasi ku daray in haddii diblomaasiyaddu ay shaqayn weyso cunaqabatayntaasi lasii giijin doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa durbadiiba dalkiisa dib ugu laabtay markii uu la kulmay donald trump donald trump keligii ayaana qabtay shirka jaraa-id ee uu ku faahfaahiyey heshiiskooda kulanka labada hogaamiye ayaa qaatay afartan daqiiqo oo ay keligooda wada hadlayeen inkastoo ay wehliyeen turjubaanadooda gaarka ah ka hor inta aysan kulankooda ku soo biirin wufuuddii la socotay waxay wada qaateen qado kadibna waxay si kooban u soo luga baxsadeen dibadda iyagoo si kooban u ag istaagay gaariga gaarka ah ee lagu qaado madaxweynaha maraykanka wufuudda maraykanka waxaa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeyo la taliyaha amniga qaranka john bolton iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad john kelly halka xubnaha kuuriyada waqooyi ay isugu jireen madaxii hore ee sirdoonka kuuriyada waqooyi kim jong jul wasiirka arrimaha dibadda ri yong hu iyo risu yong oo ah ku-xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee kuuriyada waqooyi kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee abid dhex mara madaxweyne maraykan ah oo kursiga ku fadhiya iyo hogaamiye kuuriyada waqooyiah ku dhowaad shan kun oo wariye ayaa singabuur u tegay munaasabadda laakiin tiro ka tirsan wariyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo keliya ayaa loo oggolaaday halka labada madaxweyne markii ugu horreysay ay ku kulmeen ee ay isku gacan qaadeen aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaray halkaad kala socoteenna waa v o a dhinaca kalena kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu waraysi gaar ah siiyey greta vansestrin oo la shaqaysay idaacaddan v o a waraysiga ayay wax uga weydiisay shirkooda iyo wixii ay uga wada hadleen iyo waxa haatan la filan karo waraysigaasi waxaa soo tarjumay xuseen barre aadan isaga iyo falastiin axmed imaan ayaana soo jeedinay
muxuu ahaa wixii kaa yaabiyey ee aad kala kulantay kim jong un
runtii waa qof shakhsiyad fiican waana nin maad badan waa nin maskax badan islamarkaana waa nin si fiican u yaqaano wadaxaajoodka waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyey laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah waxaannu nukliyerka ka baabiin doonaa kuuriyada waqooyi waana arrin isla imikaba bilaabmaysa waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii kuuriyada ku geeriyooday in dib lagu soo celiyo maraykanka runtii waa arrin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka hadhay dadkoodii dagaalka ku dhintay
markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha sidee ayuu uga jawaabay
si wanaagsan waxaan u jeedaa boqolkiiba sagaashan waxaannu ka hadlaynay hubdhigista nukliyerka laakiin waan isla soo qaadnay waxyaabo badan xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii kuuriya waxaanan ku darnay qoraalkii aannu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa waana wax ka badan wixii cid walba ay filaysay
sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashiisa ka dhacay ma siisay digniinka madambays ah isaguna ma ku siiye digniin bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaadaa dhigteen
maya ma jirin wax digniin kama dambays ah wadahadalku saddex bilood ayuu soo socday waxaana wada hadlayay wakiilo naga socday oo uu ku jiro xogayaha arrimaha dibadda mike bombeyo oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan waxaanu wada hadlaynay muddo badan markii aannu kulannayna isla markiiba waan isla qabsannay iminka anigu waxaan galay saacaddii shan iyo labaatanaad micnuhu ma aanan seexan shan iyo labaatan saacadood weeyaan waxa uu ahaa wada hadal dheer oo aan ku faraxsanahay waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal kuuriyada koonfureed waxaa ku nool siddeed iyo labaatan milyan oo qof waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay
ka waran arrinta ciidamada maraykanka ma sii joogi doonaan kuuriyada koonfureed
haa waa ay sii joogi doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arrintaasi waxaan si joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daandaansi ay tahay waxaanan u malaynayaa in ay ku faraxsan yihiin mana samayn doono maadaama aan ku jirno wadahadal niyad sami ku salaysan
maxaa kiim keenay miiska wadahadalka isaga oo muddo badan cagajuglayn ku jiray Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they, they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And I- waxaan u I malayaa think ma the jirin wax initial hanjabaad ah remark was very aniga hortay uma malayo in la isku dayey in la aamusiiyo ma aysan rabin inay ka hadlaan mana samayn kartid sidaasi waxaanan u malayaa luqadda wadahadalku waa muhiim run ahaantii taas la'aanteed uma malayo inaanu halkan soo gaadhi lahayn Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to why?
do something laakiin waa maxay sababtu because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think uh, in the past it was look, it was different people. It sababtu didn't waxay work out.
tahay waxa uu garanayaa inaannu shaqo diyaar u nahay uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore waa inaannu shaqo qabanno waanan qaban doonnaa berigii hore si adag ayaannu uga hadli jirnay arrinta kuuriyada waqooyi laakiin maanta qoraal ayaannu kala saxeexannay waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arrintana dhici karto Uh, but I think we signed a document today which was far, far greater and more comprehensive than people thought. Uh, nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
fikrad noocee ah ayuu kaa qaatay ayay kula tahay markii uu kaa tegey I think he liked me, and I like him, and I understand the past. And you know, nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy, or he has.
waxaan u been a- malayaa inuu iga helay aniguna waan ka helay waanan fahmi karaa umana baahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan laakiin waannu isla qabsannay waa nin maskax badan oo dadkiisa jecel dalkiisana jecel waana sababta uu sidan u samaynayo uh, loves his people. He loves his country. He wants uh, a lot of good things, and that's why he's doing this. I But he, believe.
but he's, he's starved them. He's been brutal to them. He still loves his people.
laakiin gaajo ayuu ku dilay si xunna waa uu ula dhaqmaa ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa Look, he's doing what he's seen done. I mean, you, if you look at it, but I, I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago because that's really when this whole thing.
waxa uu samaynayaa wixii uu soo arkay haddii aad eegtid laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafnay ka dhaqaaqno waana markii waxan oo dhan ay bilowdeen cunaqabatayntu muhiim ayay ahayd waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabi'inayno hubka nukliyarka ah until such time as we see, you know, this is going to happen. And we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
maadaama aad ka hadlaysay idaacadda voice of america oo laga dhagaysto gudaha kuuriyada waqooyi maxaa si toosa u dhihi lahay dadka ku nool kuuriyada waqooyi Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
waxaan u malayaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idiin haya waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa si fiican ayaanu iskula qabsannay waana muhiim waxaa jira dad aydaan sinaba iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso laakiin isla markiiba waannu isfahanay waanan ka hadalnay waxaanan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona kuuriyada waqooyi I think great things are going to happen for North Korea.
madaxweynaha mareykanka donald trump oo wareysi gaar ah siiyey wariye greta vansestrain oo la shaqaysay idaacadda v o e da isaga oo ku sugnaa dalka singapore xilligaasi waxaana wareysigaasi soo turjumay xuseen barre aadan oo isaga iyo falastiin axmed imaan ayaana isla soo jeedinayay
haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay maraykanka gacanka kuuriya iyo guud ahaan dunida su-aalahaas iyo kuwo kale waryaheena nuur xasan nuur ayaa weydiiyey cawaale axmed oo arrimaha gobolka ka faalado kuna sugan magaalada kuwalambuur ee dalka maleysiya ay dariska yihiin dalka singabur
ee, heshiiskan oo ahaa mid aada iyo aada loo sugayey oo labada hogaamiba ay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo dunida oo dhan ay indhaha ku haysay ayaa maantay ee, ugu dambeyn ka dhacay ee, ee, dalka singapore ee, qodobka koowaad ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baal cusub ay u furaan xiriirkooda oo ay labada wadan ku wada noolaadaan nabad iyo baraare iyo sida ay labada sh- ee, shacaba doonayaan qodobka labaad wuxuu ahaa inay u wada guntadaan sidii dowlado degan oo nabad doon ah ay ka uga dhalan lahaayeen labada dhinac ee kuuriya qodobka saddexaad ayaa waxa isna lagu soo qaaday in kharaarkii toddoba iyo labaatankii april ee sanadkan hore loogu socdo ilaa hubka nuclearka laga tirtirayo kuuriyada waqooyi inkastoo halkaa qodobka aanay faahfaahin ka bixin laakiin uu ku jiro heshiiska qodobka saddexaad waa qodobka afraadna wuxuu ahaa waxay labada hogaamiye isla ogolaadeen in maxaabiistii la kala qabsaday dagaalkii kuuriya dib layskugu celiyo wixii ka nool wixii mayd maydadkooda la heli karana sidoo kale iyagana dib layskugu wareejiyo labada dhinac wixii ay hayaan labada hogaamiye iyaga oo faraxsan oo isgacan qaaday ayay heshiiskaasi intaa qalinka ku duugeen isweydaarsadeen labadii bug ee lagu kala saxeexay maanta waa garta marka cawaale maxay kaga dhigan tahay labada dhinac maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee heshiiskaasi
kuuriyada waqooyi ayaa heshiiskan waxa ay u aragtaa fursad aada iyo aada u weyn oo daaha ka rogaysa dowladdii ku jirtay go-doonka muddo dheer caalamka kaga jirtay oo u sahlaysa in ay caalamka soo dhex gasho hogaamiyaha kuuriya kim jong un meeshuu rabo u safro dalal badan xidhiir la samaysto sancadooda ay iibiyaan ay helaan maalgashi ay cunaqabateynta laga qaado muxuu ahaa marka fursad weyn weyn bay u tahay kuuriyada waqooyideed waqooyi oo caalamka u fasaxaysa inay kusoo darsamaan oo ay ka maqnaayeen muddo dheer dhanka kale maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayay fursad weyn u tahay oo taariikhda u gashay markii ugu horreysay oo madaxweyne maraykana muddo lixdan sano ku dhow haddaanay ka badnayn uu la kulmo hogaamiye ka socda dalka kuuriyada waqooyi marka fursad weyn bay u tahay waxay haddii ay lagu guuleysto in nucleerka laga tirtiro oo kuuriyada koofureed oo gacan saar xoog lelale dalka maraykanka xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka intaba ay aada iyo aada iskugu dhow yihiin isgarabsadaan iyo jaban ayay waxay u noqonaysaa guul weyn haddii nucleerka khatarta gelinaya laga tirtiro oo uu tr trump ku guuleysto xisbigiisa ayay sumcad weyn u noqonaysaa doorashooyinka soo socday ayaa loo arkaa dadka ka faallooda arrimuhu inay saameyn weyn ku yeelan karaan wejiga siyaasadeed ee dalka maraykanka xisbiga republicanka ay waxweyn ka qaban karto dhanka kale waxay u arkaan muxuu ahaa dowladaha reergalbeedku in uu ku guuleystay madaxweynaha donald trump in china uu ka xiro albaabkii ugu dambeeyey dalalka ku hareereysan oo ahaa kuuriyada waqooyideed waqooyi waayahay marka cawaale waxaa la isweydiinayaa kim jong un muddo aanan sidaasi usii fogeyn wuxuu ahaa nin sayftiisu ay galka ka baxsanayd oo adduunka uga hanjabayay nuclear marka maxaad is leedahay waa ay bedeleen ninkani waxaa bedelaya dalka dhaqaalihiisa ayaa aada iyo aada u liita marka ugu horeysa chinana sidii ay ka rabeen wax ugama helin china laftirkeeda waxay noqotay sida loo arko dadka siyaasadda ka faallooda oo aada iyo aad ugu dhow arrimahaas waxa ay faalley baryahakan ay banaanka soo dhigeen in china laf laftirkeedu aanay siinin waqooyi garabka ee ka rabtay ee ka dhiga ay ka dhigatay kaar ay ku ciyaareyso khaasatan markii laisku qabsaday meeshan china c marka yacni taas ayaa waxay kalifaysaa in dowladdii kuuriya ay xiriirkii furfurto ay reer galbeedka toos ula xiriirto oo dad yacni waxa kana arkayso heshiiskan waa wax muddo dheer laga soo shaqeynayo marka fursad weyn bay u tahay dalka dhaqaalihiisu aada u liitaa warshadihiisu waa duqoobeen marka maalgelin bay u baahan yihiin in cunaqabataynta laga qaaday u baahan yihiin marka fursad waxyaabahaas ayaa ku kalifan hogaamiyaha dhalinta yar ahaa waqooyinka kuuriya inuu furfuro siyaasadiisa oo heshiiskan uu galo
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxau ahaa cawaale axmed oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada kuwalambuur ee dalka maleesiya isagoo u warameeyey nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
haatanna aan ku yara nasanno qadar ka mid ah heesaha ramadaanka
wakiilka armada joogina aadimi weeye idayla warkaysadan wadaa rumayno waqaada nebi muxamed naari weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun axye قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوم wanaagsan waa midkaybaa iigu qaalayo wixii iigu waajibu weli ii turtumayo iyo wowgii qur'aanka la ii waraabisheeg warweli maaye raxmaanka weeshada xayo yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun xayo yaa qayuun أحيي قلوبنا واغفر قلوبنا يا حي يا غيوم wacdiga khayrkan naftayda kugaaniyaayo walaala inta naxan ka jira wax yeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada jir weeye gurweyn maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum axye qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum axye qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuum intaydo weedh xun maaqashaan waab ka galayo indhaa xuma weysanayan waabiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysadan ma seege wareegi maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun xayun xayun yaa qayuun أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم dhegtaydo weedh xun maqashaan waab ka galayo indhaa xuma weysanayan waabiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysada ma seege balweeli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum axyee qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuum xayun yaa qayuum أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم inuu waadi dili koleytaba waan ogsoone wadnaha ku hayaa wejiga alla inaan hortago waxaan si walaacsadaa webiyada jannada walweli maaye raxmaanka weheshada xayun xayun yaa VOA.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenna gudagelayna qodobada idinku soo maqan ayaad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida heshiis ay kala saxdeen dalka singabuur oo ay ku kala saxdeen maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu markale xaqiijiyey in uu gacanka kuuriya ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyeerka madaxweyne trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballan qaaday kuuriyada waqooyi in uu u yabohi doono damaanad qaad amni ah heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata kuuriya ayna xiriirka labada dal xoojiyaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda aasiya iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolkaasi kadib kulankii taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ah dalka singabuur ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon j in oo loo tiriyo ninka wadada u xaaray kulanka trump iyo kim ayaa sheegay inuu aada ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nucleerka pyonyan iyo nabad ka islaaxda gacanka kuuriya wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wan ye ayaa wariyaasha u sheegay in shiinuhu rajaynayo in wadahadalada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah ay usoo gabagabayn doonaan dagaalka kuuriya
maleeshiyaadka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weeraray magaalada kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan weerarkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday weerarka ayaa ka dhacay magaalada kohistan ee gobolka faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan labayo toban ka mid a ciidamada afghanistan halka saddex iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ka hor intaanay magaalada la wareegin maleeshiyaadka taalibaan afhayeenka dowladda ee gobolkaasi ayaa sheegay isagoo la u warramay v o e da in ciidamada afghanistan ay isaga baxeen magaalada kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara rayidka dhinaca kale ciidamada afghanistan ayaa waxa ay rasaas isu widaarsadeen maleeshiyaadka taalibaan iyagoo isku widaarsaday saldhig boolis oo ku yaala moqor oo ah deegaan colaadeed oo ku yaala bartamaha bari ee gobolka ghazni
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraada ka qaadi doonin shirkadda dhanka isgaarsiinta ee z t e ee dalka shiinaha ilaa ay shirkadani ka bixinayso ganaax la duldhigay oo gaaraya hal bilyan oo dollarka maraykanka ah war ka soo baxay waaxda ganacsiga maraykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne trump aanan xayiraada laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso lacagta ganaaxa ah ee la dul saaray z t e shirkadan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay cunaqabatayn uu maraykanka saaray dalalka kuuriyada waqooyi iyo iiraan
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheer oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya ay ku jireen xeryaha ku yaalla dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa la soo xiray oo gobolka xeebaha ku yaallay dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoosu dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kaleoo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan hase yeeshee dadka soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddankaa dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geelle oo labaduba ka mid ah dadkaas sida gaarkaa ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cali cabdi geelle oo aad ugu ololaynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo waxaa muuqanaya yodidiilo wanaagsan baa muuqanaya laba nin oo dhallinyaro ah allaha barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay waxaana muuqanaya rajo aad u ballaadhan baa muuqanaysa sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan yacni qaxoonti waad garanaysaa waa qof magana waa qof martiya yacni martidu saddex beri ka badan yacni dee ma ma aha inay dee dad la joogaan hadda waxayba marayaanba toddobiyo labaatan sannadood bay marayaan shaqsi hal shaqsi baa isbeddel keena saa iyagu dee waa dhowr kun weeye iyaga baa wax isbeddel keeni karaya calasow ustaad yaasiino waa mahadsantaha waxaa weeye timirtii horaaba deb loo waayaalin mar haddii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuqa lahayn dad meel ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa in inta la yidhaah ku noqda oo halkaas iyagana maaragtay markii la boqolboqol dollar inta loogu qaybiyo xaduudkan lagu sii daaya dadkooda oo aan u jeedno kuwii hore tegey ay hadda iyaguna naftirkooda ay cabaada ayaan wax ka yeerayan markaa idaacadaha dhegaysan meeshaan waxaan laablakac ahayn oo magaciisada ummaddaan lagu haya male tan labaad dadka maba dhowrsanaba dhiiggooda iyo sharafkoodaanba ilaashanayn dadkii muwaadiniintaahay waddanka u dhasha waa tan qaarna etoobiya loo dhiibahayo qaarna guryahooda habeen madow inta loo dhaco maaragta sida xasuuqaa iyo lagu wado waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegahayo laakiin laba nimoo waddankaas amate bixin karta amba waxqabad leh meeshaan ma joogaane nimo waxaa u yimid maaragta inay dadka itutusaan wasaa'il iclaamka amba waxaan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sanoo lasoo dhaafana dibudhac mooyaane wax lasoo ka soo baxay soomaaliya ma jirin qaxoontigan uu sheeganayana ma aha dumar iyo maato ma aha ee rag baa ku jira dhallinyaro aqoon lebaa ku jira sidii wasiirkii saraaje ee loogu jeclaa wasiirada soomaaliya yaa kamid raggaasaa ka mid a rag ka aqoon badan baa ku jira oo aanu ognahay baa ku jira inta ay ku noqdaan dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inay u noqdaan ummadda yaa loo baahan yahay dadka soomaaliya ku hadhay ee ku dhowr iyo labaatan sano toddobiyo labaatan sano bilaa dowlad ahaydee ku noolaa ee ku barbaaray yacni ma yaqaanaanba yacni haykal dowladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan qaxoontiga ka tegey dowlad bay hoos joogeen nidaamka dowlad bay yaqaanaan hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu waa keligood waxba ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisuu qabsanayaa ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayre yaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lehe waa la wada leeyahay calasow dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad lebaa ku jira sida uu geel sheegayo adduunkana qaxootigu ma aha oo keliya inuu gacanta hoorsada ee wadanka dibudhiskiisa inuu qayb ka geysto weye marka maxaad uga welwalaysaa dadka inay dalkoodii ku noqdaan oo ay dhib iyo dheefa dadkooda la qaybsadaan waxaan uga welwelayaa waxa weeye kan waxbarta iyo kaan waxbaran labadaba xuquuq bay leeyihin dadkana kuma kala fadli badno maaragtay waxa ay kala yihiin waxay ku kala fadli badayn cibaadada ilaahay ninka gudaha jooga haddii xaquuqdiisii la dayacay oo aan wax loo ogol yaha aan la arag oo la soo wada sanadii ugu dambaysoo dhan in la dayaco mid ka yimida dibadaha oo maaragtay sanado badanba aan waddankii arag oo hadduu doono nolol ka fiican midda soomaaliya taal iska heestay inta loo laablakac loo sheegay sida hadda socota weeye dad hadda tegaya maalidhooda waxaan arkayna meesha qaraxi uu ku lahay inta loo sheegay idaacadahan hubuha-ada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye kii gudaha jooga haddii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doono nin qaxootiya iskuma aamini karo waxa meesha ka socda senator wuxuu ka mid yaha muwaadiniinta hogaamiyaha macaaradka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ka mid yahay maata muwaadiniinta si qaxootiga loogu doodayo iyagana loogu doodayo honrabool qalbidhagax hortay ummadda soomaalida arkaysaa la dhiiba qaxootigana waxaa weeye in la yidhaha iyaguna inta laga shakiyo america laga gato ama laga gato etoobiya ama dal diris iidana suuragal weeyo waxaa weye dadkan la yskuma aamini karo waa tahay wuxuu ku celcelinayaa calasow qalbi dhagax oo la dhiibay iyo senatara qaybdiid oo aqalkiisi la weeraray iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo siyaasiya arrimahaasi sida calasow sheegayo habkii wanaagsanaayo loo baari lahaa ma loo maray
waxaan kuu sheegayaa dowlad walba oo caalamka ka dhisan khaladaad waa ka dhaca maraykan sacuudi arabiya dee afarta qaaradoodoo dhanba waa ka dhacaan laakiin maxaa muhiimaddu ay tahay haykal dowladnimaa muhiimadu tahay waxa weeye sharciga in lagu kala dambeeyaa wanaagsan in haykal dowladnimo la dhistaa wanaagsan soomaaliya waa la yabyabayaa aan dowlad samaysanaa laleeyahay haddii dowladdu gafto ma waxaa laleeyahay dowladaba aanu rogno maya lama rogayo dowladi way gafi kartaa maraykan baa gafay sacuudi arabiyaa gafaysa waxaa gafaya dalalka kale oo dhan baa gafa haddana lama rogo hadda kenya waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafe lama rogin dee dowladii dhinaca kale looma rogin ee waa garsoorkaa shaqaynaya way kala soconaysaa dalkii looma rogaye shaqsi ama laba looma rogaye gafkii tartiib baa looga xisaabtamaya waxaa la yidhi gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa sidaa daraaddeed mid kalaan kugu daraya arrimaha qaxoontiga haddii dadka soomaaliyeed ee qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah haddaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxna ha ka qabsadeen dalkoodiina ha degeen dalkoodiina gacanta ha ku qabteen haddaba calansow haddii aadan raacsanayn arrinta ku saabsan ee qaxootiguna dalkii ku laabtaan maxaad xalaysaa xalka wuxuu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in wax looga raadiyo oon meeshaas ahayn meeshaas waxa yaalla dabwey iyo iyo ma garanaysaa jahanamaa taaloo adduun wax yaalla male meeshaas farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tegayaan rag kalaa bedelaya waxqabadkoodana iminkaa waa noo hilaacaya waa noo muuqdaaye ka kaca hurdada oo garab istaaga aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud calansow iyo cali cabdi geelle labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelya
yaasiin ciise wardheer ayaana doodaasi gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyey aad ayuuna u mahadsan yahay halkaad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a haatanna yemen shaqaalaha gargaarka ee ku sugan magaalada xudayda ee dalka yemen ayaa bilaabay inay shaqaalahooda kala baxaan halkaas iyadoo laga cabsi qabo weerar ballaaran oo ay isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ay ku qaadaan magaaladaasi weerarka oo ay qaramada midoobey ka digtay inuu halis gelin karo nolosha boqolaal kun oo qof dagaallo culus oo maalmihii u dambeeyey dhex marayay isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo iyo jabhadda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto ayaa waxaa ku dhintay lix boqol oo ruux sida saraakiisha yemen ay sheegeen jacfar kuukay ayaa arrintan ka wareystay injineer mukhtaar haaruun cusmaan oo ka faallooda arrimaha carabta
waxay dhacdaa marka hore galbeedka ee caasimada ee wadanka yemen waxayna saaran tahay badda muxuu cas iyo kulaashaa waa magaalada xagga badda marka laga hadlayo tekeda waa magaalada tekeda labaad ugu hamiyad badan dalka yemen waxay u jirtaa caasimada sanca laba boqol iyo labaatan iyo lix kilomitr taqriiban waxaa ku nool baa la yihahdaa dad kor u dhaafay laba malyan iyo bar taqriiban loo qiyaaso quutul daruuriga soo gala dalka yemen toddobaatan boqolkiiba waxaa waxaa la sheegaa inay kasoo degto muxuu ahaa dekeda xudayda waayo dhowna sida aad kullig laga warqabo iclaamkana uu aada ugu warqabo dalka yemen waxaa jiray kooxo isdiidan iskasoo wada horjeeda sida kooxda xuutiyiinta oo haysta muxuu ahaa magaalada xudayda iyo caasimada sanca isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudi carabiya oo ay kamid yihiin imaaraadka iyo dadka la yidhaahdo waxay haystaan sharciyada wadanka sida madaxweynaha sharciga ee wadanka cabdirabi mansuur hadi iyo ra-iisul wasaarihiisa axmed bin dakar oo iyagana ku sugnaa dhanka koonfureed inta badan dhinaca magaalada muxuu ahaa cadan iyo xadramowd sidoo kale dhanka shishe ee muxuu ahaa waqooyiga muxuu ahaa xuduudda le dalka sacuudi carabiya sida xuduudaha maarib iyo jof waxaa socday dagaalo badan oo halkaas arrimahaas kooxaha isweydiidan isku hayeen isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga oo garab ka helayo ciidamada madaxa madaxweynaha sharciga ee dalkaasi cabdirabo mansuur haadi ayaa waxay guluf colaadeed kusoo qaadeen sideed iyo labaatankii may bishii tagtay oo xoog badan gobolkaas xudayda waxayna kula wareegeen degmooyin fara badan oo ku hareereysan magaalada xudayda sida degmada muhiimka ah ee layihahdo durayham oo ujirta sideed iyo toban kilomitr ujirta magaalada xudayda waxaana muuqatay in ay muxuu aha u iclaamiyey ra-isul wasaaraha dalkaasi axmed muxuu ahaa cubayd bin dakar uu iclaamiyey hay-adaha caalamiga ah oo qaramada midoobey ay ugu horeyso iyo wadamo waaweyn sida maraykanka oo kale waa uu ka digay in dagaal lagu galo xudayda maxay sal uga dhigayaan oo ay leeyihiin yaanan arrintaas la samaynin maadaama aanu ognahay in waddamadaasi ka digaya aanay saaxiib la ahayn xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada xudayda waxaad moodaa arrimaha yemen sideedaba inay gacanta ugu jiraan baad moodaa dad shisheeye oo aanan dalka dadka yemeniinta in badan wax gacanta ugu jira aysan ay ay leeyihiin sidaa awgeed waxyaabo badan oo isdiidaya ayaa meesha ka jira oo haddii ay dhacdo in magaalada xudayda ay la wareegaan isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga iyo dowladda sharciyadda waxaa meesha xoog u daciifi doona muqoladan kasoo horjeeda ee xootiyiinta marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka yemen sida maraykanka oo kale sida waxaa kaloo ka hadashay theresa may oo muxuu ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska oo kale waxaad moodaa in mar walba la ilaalinayo in uu balansigii wadanku inuu taagnaado oo kooxahan kooxa walba muxuu ahaa meesha ay joogto aanan muxuu ahaa hore uga soo dhaqaaqin dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog badan baa socda waxaa lala xiriiraya oo telefono lagula xiriiray ninka dhaxal sugaha askare dowladda sacuudi carabiya maxamed bin salmaan oo ay leeyihiin georgiya gulufka colaadee ad ku wadaa muxuu ahaa magaalada xudayda maxaa dhici kara maxaa maxaa maxay tahay dhibaatada iman karta haddii dagaalku uu sii socdo oo xudayda in xoog lagu qabsado ay isku dayaan ciidamadan uu horkacayo amaba uu dhabarka ka riixayo imaaraadka magaalada waxaa ku hareereysan dhinaca muxuu ah waxaa ka saaran muxuu ahaa gobolkii muxuu ahaa tacib gobolada mixwarka u ah muxuu ahaa wadanka yeman oo dhan waxay ku teertan yihiin magaalada xudayda marka waxaa imaanaya isbedel deg deg ah oo waxaa laga yaabaa siyaasadeed inuu yimaado waxaa laga yaabaa in maanta caalamka inuusan diyaar u ahayn isbedelkaa siyaasadeed degdega degdega inuu gobolkii ka dhaco inuusan diyaar uhayn waa laga yaabaa waxa waxaa dhici karta in kooxaha laftooda sharciyada laleeyahay in qaar kamid a la urursanayo oo masalan leeyahay sharciyadu waxay ka kooban tahay masalan cabdirabo mansuur oo muxuu ahaa madaxweynihii meesha loo dhiibaya sbacy waxaa kula jiro taxaaluf kula jiro axzaab diini ah baa kula jirta waxyaabahaas oo dhan baa laga yaaba inay diidan yihin muxuu ahaa in ay si xooga haddii ay dhacdo in ay la wareegaan sbaysiga la wareegaan magaalada xoreyada la wareegaan waxaa degdeg ku imaanaya muxuu ahaa arrimihii siyaasadeed iyo habkay ku socdeen muxuu aha barnaamijkii yeman o dhan baa isbedel ku imaanaya waxaa laga yaaba isbedelkaas faraha badan inaan xilligan inay muxuu ahaa ay aqbalaan kooxaha siyaasadda caalamka muxuu aha dusha ka eegaya aysan diyaar u ahayn arrimahaas baa lagu taxliilin karaa wax kale hadda oo lagu sheegi karo ma jiro waxaa la yidhaahdaa inta badan xuutiyiinta waxay hubka iyo saanadda ciidanba ka helaan dowladda iiraan haddana waxay ka soo gashaa baa la leeyahay dekedda xudayda oo ah deked sida aad sheegtaba istraatiiji ah xuutiyiintana ay maamulaan haddii marka ay dhacdo in lagala wareego arrintaasi maxaa saameynaho ay ku yeelanaysaa xuutiyiinta waxaa la hubaa haddii magaalada xudayda lala wareego waxaa islamarkiiba isku xirmaya gobolada dhexe ee muxuu aha ee dalka yeman oo in badan oo kamid ay xootiinta meelo badan ka joogaan oo muxuu aha magaalati cisqeebo kamid ay joogaan dhulkaas oo dhan baa isku wada furmaya waxaa marka go-doon gelaya muxuu ahaa qolada xootiyiinta waxay go-doon ka gelayaan dekeda keliya ay maamuleen ay kasoo degi jireen waxyaaba ay helaan ama kaalmo helaan ama xitaa cashuuraha ay ka heli jireen muxuu aha ayaa meesha ka baxaysa waxa ay lum waxay luminayaan boqol kiiba konton xooga ay ku joogaan wadanka yeman ayaa lumaya wax ka badan haddii lagala wareego magaaladaas xudayda ayaa ayaa ayaa laleeyahay dadka muxuu ahaa aad u taxliiliya arrimaha siyaasadda ee dalka yeman dadka arrimahan la socda waxaa kaloo ay sheegayaan in dowladda imaaraadku ay doonayso in ay gacanta ku qabato dekedaasi xudayda waxaan la soconnaa in imaaraadka muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu dadaal xooggan ugu jiray in uu maamulo dekedaha ku teedsan ee badda cas marka dadka dhaliilaya imaaraadka waxay leeyihiin arrintu waa ay ka weyn tahay xoreyn iyo la dagaalan xuutiyiine imaaraadka ayaa ujeeddo kale kale arrintaa ilaa hadda waxyaabaha dadka isweydiinaya waxaa kamid ah haddii imaaraadku ay xoreeyeen dekeda cadan oo kale oo iyaga ay joogaan ilaa hadda dowladda sharciyadda waxay ku dhiiran lahaad inay timaado magaaladii cadan oo cid kaleo joogto aanay jirin sidaa awgeed waxaad moodaa in uu jiro ajende qarsoon oo muxuu aha dowladda imaaraadka iyo u qarsoon oo taxaalufka laftiisa aanu wada soconin oo sacuudiga iyo imaaraadku ay kala kala aragti duwan yihin arrintaas kala aragti duwan yihiin dadka aada u dhaliila arrimaha siyaasadda ee dowladda imaaraadka waxay sheegayaan in ay dowladda imaaraadku doonayso in ay mar walba isku muxuu aha ballaariso dekedaha ku yaala badacas iyo gobolka o dhan sidaa awgeed waxa ay la wareegtay muxuu ahaa magaaladii cadan ilan gacanta ku haysa sidoo kale teked kale oo yaroo la yidhaahdo makha oo kale in iyada muxuu ahaa ay sidoo kale la wareegtay ayaa dhowd waakii laga hadlayay in ay muxuu aha gacanta ku dhigeen jaziiradii suqatra sidaas awgeed waxaa muuqata in imaaraadku iyaga ajendo ay wataan ay doonayaan sidaan kuu sheegayna waxaan ku yidhi dowla dadka masaa dadka yeman ay baaba-aya ay cudurro baabi'inayaan ee halakaysan cuduradaas cuduradaas cuduradaas haddii aan ka qabano engineer waa sidee xaaladda aadane ee hadda ka jirta gudaha magaalada xudayda wallahi aad baa looga dayrinayaa magaalada muxuu ahaa aad baa looga dayrinayaa waxaad og tahay cimilada muxuu ahaa mar haddii xilligaa la gaaro magaalooyinka gobolka badda cas dhaca waxay gelayaan cimilo kuleela sida la ogyahayna gobolka sidiisa waxaa ka maqnaa magaalada wadanka yemen oo dhan ma aanu helin koronto ku filan iyo dadku biyo nadiifay cabaan sidaa awgeed cudurro ba-an baa ka dilaacay kuleeraha kamid yahay xilligan marka oo kuleelaha uu ku bilaabanayo goboladaas badda ku teebsan iyo gobolada koonfureed in dagaalkani wax badan buu saameynaya wax badan buu waxa laga yaaba xaaladda sii murjinaya
kaasi wuxuu ahaa injineer mukhtaar haaruun cusmaan oo ka faalooda arrimaha carabta waxa uu u warramayay wariyaha v o eda jacfar kukaay
halka dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddin ayaan ku guda jirnaa qodobka idinkusoo maqana waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada gaalkacayo ayaa wada dadaalo ay ku ciidsiinayaan in ka badan shan boqol oo caruur danyar ah iyo aqoon isugu jirta haddaba mid ka mid a dhalinyarada barnaamijkaasi wada ayaa magaalada garoowe ugu warramay wariyaha v o eda nuux muuse barje
dhalinyaradan isxilqaantay ayaa samaystay qorshe ay doonayaan inay ku ciidsiiyaan boqolaal caruurah kuwaasoo isugu jira aqoon iyo danyar magacii waa maxamed cabdiqaadir alcigaal waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhallinyarada u istaagtay inay ciidsiyaan agoonta iyo danyarta waxaa waayahan dhowoodnay sidaa u ciidsilen agoonta maadaama caruurta agoonta xaq u leeyihi in laga farxiyo afar maalmood ka hor waxaa ciidsiinay siddeetan iyo shan caruur ah oo agoon ah siddeetan iyo shanta caruurta waxay aheen reer gaalkacyo labada dhinacba puntland iyo galmudug siddeetan iyo shanta markaa ciidsiinay waxaa aragnay caruur badan oo agoon oo waddanka jooga oo waalidiintood ay dhinteen waxa ay maalmihii ugu dambeeye wareegayeen suuqyada iyo goobaha laisugu yimaado si ay ciddii awoodda uga qaadaan wixii uu u tari karo caruurtaasi alxamdulilah waxay shalay kaliftay inaan helno keliya shalay kun iyo afar boqol oo dollar iyo afar milyan oo shilin soomaaliya iyo lixdan caruura wixii ay ku ciidi lahaayeen sidoo kale maanta ku laabanay magaalada gaalkacyo shaqadii waxaa suurto gashay inaan lacag badan haddana helno sidoo kalena aan helno ku dhowaad boqol iyo lixdan caruura dharkii ay ku ciidi lahaayeen waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dadka gaalkacyo gaar ahaan dhallinyarada iyo hooyooyinka oo arrintan lafdhabar u ah una u istaagay inay ka farxiyaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guud ahaan warbaahinta puntland iyo warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan v o eda oo fursad u siisa dhallinyarada inay faafiyaan shaqadan wanaagga ay wadaan maxamed cabduqaadir ayaa u sheegay v o a in sidoo kale ay adeegsanayeen warbaahinta maxalliga gaalkacyo sababaha ay u qaadeen tallaabadanna ay tahay kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh oo horey u dhacay
soonkaa soonkiisii hore waxaa noola sheegay oo aragnay hooyo caruur agoona haysata lix caruurah oo awoodi weysay inay caruurtaas ciidsiiso maalinkii ciiddaa waxay ku xirtay guriga caruurtii intay daaqada iska furan waxay arkeen caruurtii kale oo ciidayso mid ka mida caruurta kii ugu yaraa waxaana ku dhacay stroke qayb ka mida waa qalashay qaybtiisa bidix sida musiibooyinkaas u soo laaban waxaa dhexda u xirina inaan mar kale caruuraha agoomaha iijiino shalay waxaan istaagnay wadooyinka magaalada gaalkacyo iyo suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo sidii looga bartay dhallinyarada ayagoo baxooda wataan iyo hooyooyinka waxaan tegayna carurooyinka waxaan tegayna miislayaasha waxaan tegayna wadooyinka waxaan istaajinayna qof walba oo reer gaalkacya inuu ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon sidoo kalena ka farxiyo qof maskiin oo waxba haysanin
dhalinyaradan isxilqaantay ayaa aaminsan in laisgacan qaban karo iyadoo aan loo baahan wax hay-ada ama gargaar cid kale laga sugo waxaan fariin u dirayaa guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed inay meel walba ay joogaan u kacaan agoonta iyo masaakiinta sida loo caawin lahaa laga farxiyo annaga waxaa noo qorshaysan maalinta ciiddaa inaan dhammaan agoonta aan ciidsiino iskugu keenno hal goob lala ciyaaro lala farxo lala sheekaysto niyadda loo dhiso waxaana ballan qaadayna insha allah inaan sii joogteyno arrintan oo xilli walba agoomaha aan ka farxino ma aha keliya ciidaha barnaamijka ciidsiinta agoonta iyo danyarta ayaa sanadihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bartamaha bilaha ramadaan waxa uu ka socday magaalooyin badan oo puntland ah kuwaasoo ciidsiiya boqolaal caruur ah oo waalidkood aysan awoodin dhaqaale ahaan ciidsiinta ubadkooda nuux muuse birjeeb v o a garoowe
dalab wanaagsan dhegeystayaal ayaan idin leenahay ramadaan kariim haatanna waxaad kusoo dhawaataan qasiida nabi amaan ah
wakiilka arlada joogina aadimi weeye idayla warkaysadan wada rumayno waqaada nebi moxamed maari weydaaran maaye walweli maaye raxmaanka weheshada xayun xayun yaa qayuum acye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum weli ii turjumayo yowowgii qur'aanka la ii waraabisheeg warweli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum acye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuum xayo xayun yaa qayuum acye qulubana waqfir qulubana khayrkan naftayda kubaaniyaayo walaala intana hanka jira wax yeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada jir weeye dulweeli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum axye qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum indhaaxuma weysanayan waamigaayo waqtigu eedaam baxaaba weysadam maseege weli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum axye qulubana واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم كيدو وين maqashaan waabka galayo indhaaxuma weysanayo waabiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysada maseege walweli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun
qasiidadaasi nabaamaanka ah ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo waxaana idinla socodsiinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigtay todobada inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wadnaha ku haya wejiga alla inaana hortaago waxaan si walaa
Stay tuned for all the hits right after this news break.